galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab jimcaha bisha sebtembar waa toddoba sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali dotcom idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidle nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno shirkii madaxda maamul goboleedyada ee maalmahan ka socday kismaayo shirka halkan waa shir wadatashi sidii horey loogu socon lahaa soomaaliya shirkan nimanka layidhaha dowlad goboleedyada sidooda khayr loogama baran waa niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen waa dowladdiid waa sharcidiid waa siyaasiyiinta waxays haystaan siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan damacana iminka waxa kow ka ah dowladda dhexaa kow ka ah waxaa kaloo aannu idiin haynaa warbixin aannu ku eegayno isku soo dhowaanshaha waddamada geeska afrika iyo doorka ay soomaaliya ku leedahay nabad la dhex dhigo eritrea iyo jabuuti soomaaliya waxay ku taallaa mantiqadan gobolka geeska afrika gobolkan geeska afrikana waa gobol ay colaad badan ka jirtay wadamada laakiin hadda nasiib wanaag waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iidaysanayo fursadaas oo ah in gobolka uu noqdo gobol nabadeed uu ku soo dhammaalo
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka hogaamiyayaasha dalalka ruushiya iyo turkiya iyo iiraan ayaa maanta lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada tehraan si ay uga xaajoodaan xaaladda gobolka idlib oo ah halka ugu dambeysa ee ay maamulaan xoogaga mucaaridka ku ah dowladda suuriya kulankan ay madaxweyneyaasha turkiga ruushiya iyo iiraan ay ku falanqayn doonaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku nool gobolka iyo masiirka guud ee gobolka idlib waxaa jirta cabsi xoog leh oo laga qabo in ciidamada suuriya iyo ruushka ay weeraraan idlib taasoo keeni karta masiibo bani-aadanimo iyo in ay isku dhacaan xulafada dowladda suuriya iyo maleeshiyaadka uu turkiga taageero ee dalka suuriya ku dhowaad saddex milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin gobolka idlib oo ay gacanta ku hayaan xoogaga uu taageero turkiga iyo maleeshiyaad kale oo mucaarad ku ah maamulka madaxweyne bashaar al asad kuwaasoo ay ku jirto jabhadda xiriirka dhowlaleh alqaacida ee xayaat taxriir al alshaam ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan suuriya stephen demestura ayaa toddobaadkan ka digay masiibo bini-aadannimo oo ka dhalata idlib haddii ay ruushka iiraan iyo suuriya ay weeraraan gobolkaasi
ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinso abe ayaa sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof ay ku dhinteen in ka badan lix iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir xoog badan oo heerkiisa lagu qiyaasay lix dhibic toddoba magnatiyuud oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka inuu ku dhuftay jasiiradda hokaido oo ku taala waqooyiga dalka jabaan kooxaha gurmadka u adeegsanaya cagafyo ama baldowsaro iyo sidoo kale ayada u tababaran inay soo sheegaan meesha ay dadku ku jiraan ayaa weli ku howlan baaritaanka dad la raadinayo burburka hoostiisa raq iyo ruux mid ay noqotoba jasiirado dhowra ayaa oo dalkaasi ku yaalla ayaa dadkii laga joojiyey waxaana dad lagu qiyaasay saddex milyan oo qof lagu soo waramayaa inaanay haysan adeega korontada
musharaxa xisbiga midig fog ee dalka brazil jair bolsonaro ayaa la midiyeeyey khamiistii xilli uu ku sugnaa goob uu ku qabanayay isu soo bax ku saabsan ololihiisa doorashada madaxtinimada gudaha magaalada minas jariis eduardo bolsonaro oo ah wiil uu dhalay jair bolsonaro ayaa hadal uu ku soo qoray barta twitter-ka ku sheegay in xaaladii khatarta ahayd ee uu aabihiis ku jiray uu hadda ka soo baxay wakaaladda wararka royters ayaa ku warantay in bolsonaro xalay la dhigay qolka gargaarka deg dega ah ee isbitaal ku yaala magaalada minas jares kadibna qaliin loogaga sameeyey caloosha oo ah halka laga dooxay booliska ayaa xiray ninka tooreeyey musharaxa xisbiga midigta fog ee doorashooyinka madaxtinimada ee lagu wado in brazil ay ka dhacaan bisha oktoobar ra'yi ururin laga sameeyey gudaha baraaziil ayaa muujinaysa in master bolsonaro uu noqon doono qofka ugu codadka badan wareega koowaad ee doorashada haddii musharaxa xisbiga garabka bidix madaxweynihii hore ee baraaziil luis inacio lula da silva uu xabsiga kusii jiro laakiin warbaahinta baraaziil ayaa ku warantay in jair bolsonaro ay aada u adkaan doonto inuu guuleysto wareega labaad ee doorashooyinka
jimco wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington dalalka soomaaliya etoobiya iyo eritrea ayaa dhowaanahan bowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay ku doonayeen in gobolkoo dib loogu soo dabaalo xasilooni lala abuuro iskaashi iyo waxwadaqabsi maalintii khamiistii ee shalayna waxaa wadamadaasi saddexda ah kusoo biiray dalka jabuuti oo ay eritrea ka dhexayso xurguuf ilaa hadda oogan haddaba isku soo dhowaanshahan cusub ee wadamada gobolka ku yaala doorinteeleeg ayay soomaaliya ka dhiganta ay ku leedahay islamarkaana maxay uga dhigan tahay arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha gobolka waxaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo haysa sahre cabdi axmed isu soo dhowaanshiyahani midkiisa ugu weyne waxa uu dhacay markii dhowaantan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ethoobiya abiy axmed uu si shuruud la-aan ah uga caga dhigtay caasimada eritreya ee asmara markaasi oo ay xataa fursado isu heleen inay dib u midoobaan qoysas ku dhowaad afartan sano ku kala aarnaa colaada labada dhinac kale dhex taalay haatan oo la joogana waxaa shalay wasiir arrimo dibadeed oo ka kala socda waddamada soomaaliya etoobiya iyo sidoo kaleeta eritreya ay qayb ka ahaayeen markii ugu horreysay in ay si wada jira uga degaan magaalada jabuuti halkaasi oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku wada sheegeen in ujeedkiisa uu yahay isbeddel ku salaysan iskaashi xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kaleeta isdhaafsi ganacsi oo yeelanayaan waddamadan geeska afrika degan xiriirkan cusub ee dalalkan dariska ah ayaa waxaa haddaba su'aal ay ka taagan tahay inuu yahay mid un la jaan qaada isbeddelka ka dhacay dalka etoobiya waa kan doctor maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ah ka dhigo jaamacadda norwegian university ee magaalada oslo ee dalka norway arrin waa arrin xilli hore soo bilowmay toddobaatameeyadii si loo xaliyo dagaalkii geeska africa ka jiray ee soomaaliya iyo wadamada kenya iyo etoobiya u dhexeeyay sababtoa dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed baa labadaa wadan la jiray darska marka taa si looga gudbo baa waxaa lasoo jeediyey in gobolka la isku daro gobolka geeska africa taasi waa mid arrinkaasi wuu soo jiitama wuu soo bedbedelayey markii ugu dambeysay dowladda soomaaliyed waatay meesha ka baxday haddana wayna adkayd in ay qaadato soomaalidu ilaa haddana way adag marka weji kanu haddana yeeshay oo in bal marka hore lagu bilaabo ama si kale loo dhigo laga dhigo economic integration yani dhaqaalaha wadamadan uu isku xidho dhaqaalaha wadamada marka laga hadlayo waxa weeyaan jilad iyo dekedo iyo tareemo isku xidha wadamadan oo ganacsigii iyo dadkii waxa dhan isku dhexordaan oo xuduudahan la tirtiro run ahaantiina arrinka kale waxa weeyaan isbedelka etoobiya ka dhacay isbedelka etoobiya ka dhacay qoomiyad cusub baa xukunkii qabsada madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isaga daba noqday dalalka etoobiya eritreya iyo jabuuti qaybna wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay ka tahay heshiiskan mid haddaba maxay tahay danta soomaaliya ugu jirto wakhtigan in xurguftii horey u dhex taalay waddamadan oo iyagu horey u soo dhisnaa qaarkood muddadii soomaaliya ee burbursaneed inay qayb ka noqdaan su-aashaasi waxa aan weydiiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed khayr waxaad moodaa in hawo fiican ay furantay oo laga faa'iidaysanayo fursadaas oo ah in gobolka uu noqdo gobol nabadeed uu kusoo dhabaalo waa gobol dhibaatooyin badan ka jiraan dowladaha dariska ahna xurgufyo fara badan ay ka dhexaysay laakiin soomaaliya maadaama hadda ay kasoo kabanayso dhibkii gaaray toddoba iyo labaatankii sanaa lasoo dhaafay waxay fursad weyn u tahay in ay noqoto soo ceshato doorkeedii dhexdhexaadintaas diblomaasiyada ay laxan jirta lagu aqoon jiray waddamada etoobiya iyo eritreya ayaa isku haystay muran xooggiisa uu ahaa mid dhul dhowaan unbaana heshiiska dhexdooda ah uu unkumay markii ra-iisul wasaare abiy uu xukunka qabtay haddaba iyadoo awalba jabuuti iyo eritreya si taasi la mid a khilaafaad dhinaca dhulka uu ka dhexeeyey welina aan si rasmiya xal looga gaarin arrinkaasi wakhtigaana ay muuqato inay u dhexayso isqooraansiga dhinaca ganacsiga ma noqon karaa heshiiskan mid mara dhala waa kan mar kale doctor maxamed xuseen gaas oo baraka ah jaamacadda norwegian university laakiin sinaba heshiiskani midho dhal inuu u noqdo lagama yaabo aan ka ahayn arrimo guda oo labadaa wadana inuu adeego dowlad soomaaliyeed awoodda ma jir- maanta marka taasna waxay keenaysaa in marnaba heshiiskani uuna midho dhal noqonin si kastoy ahaataba se dowladda soomaaliya rajada ay ka leedahay in heshiiskan uu midho dhalo waa mid aad iyo aad u sarraysa sida uu ii sheegay mar kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cabdulqaadir axmed kheyr soomaaliya waxay uga dhigan tahay waa jabuuti waad ogtahay waa wadan walaala ah waa wadan taariikh dheer naga dhexayso waa wadan gobolka ku yaala waa wadan aan rabno in uu kamid noqdo eh, bahda geeska africa xagga dhaqaalaha marka la isu furo marka waa fursad weyn ayay noo tahay annaga iyo jabuuti noo isku soo wada duuba iskaashigan ganacsi iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee afartan waddan oo soo hagaago ayaa haddii loo maro waddo saxa oo waxqaybsi ku salaysan waxa ay sal u noqon kartaa horumar ay gaaraan dadka dega afartan waddan oo badi ay la degeen saboolnimo colaad ku riday deganaanshiye la'aan iyo horumar ay ka helaan kaabiyada nolosha oo muddo aad u dheer qaarkood ciriiri ay kaga jireen saare cabdi axmed ayaa warbixintaasi isugu keen soo duday halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur oo istuudiyaha igu wehelisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa maalmahanba magaalada kismaayo ka socday shir ay leeyihiin madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee soomaaliya furitaankii shirkaasi kismaayo jawigu siduu ahaa iyo qaar ka mida mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay muddadii uu socday shirku iyo wararka laga helayo iyo weliba qodobada la filayo inay shirkaasi ka soo baxaan waxaa warbixin kooban oo hordhac u ah barnaamijka faaqidaadda inoo haya wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle mahadsanid sahra ciidle bilowgii shirka madaxdii ka hadasha midkoodna uma booqadhayin dulduleelada dowladda dhexay u hayeen balse mid walba wuxuu dul istaagay halkuu ka arkaya xaaladda siyaasadeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wuxuu sheegay in dowladday haatan hagardaacinayso dagaalka lagala hor jeedo kooxda al-shabaab dowladda federaalka mar aysan wahayni waa jirta laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walbay ogtahay ay hayso in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba afarta koonoo waddanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso horeyna raashin u siin weysay daawo u siin weysay marka maxayna tusaysaa marka taas wixii hore da- wixii hore haddaan dhihi jirnay lama hayo haddoo la hayo haddii la bixin waayo maxayna tusaysaa waxayna tusaysaa in isku aragti laga hayn shabaab si loola dirira axmed maxamed islaam axmed madoobe oo martigeliyay shirka wuxuu sheegay in dowladdu ay gaarayso go'aano siyaasadeed oo hal dhinac ah sida dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka isagoo xuseen cutubyada qaar oo hadda la dhammaystira la gelaya baarlamaanka talala'aanta maamulada haatan jira waxaan haddana maqlaynaa dastuurkii ugu aala broses buu ku jiraayo intaasoo jabtar baa hadda loo gudbinaya baarlamaanka waxaan maqlaynaa dastuurkii heer gabagabaha inuu ku jiro sidaa la yeelayo shuruudihii ka horreeyey iyo wixii lagu heshiiyey ee dastuurkaas wax looga qaban lahaa ila waa wax dhaqan ay bulshadu leedahay inaan midna lagu dhaqmaynin ee ku takrifal arrimaha dastuurka oo si khaldan loogu dhaqmayo oo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono hadhowna cidibxumadiisa ay cid badani dib ugu soo noqon doonto in loo baahan yahay in la ilaaliyo oo arrimaha dastuurka dib loogu noqdo lana ilaaliyo wada shaqaynta golayaasha dowladda haddaba shirka maxaa soo dedejiya muxuuse salka ku hayaa waxaan su-aashaas weydiiyey cabdi barre jabriil oo ahaa xildhibaan hore shirkan waxa soo dedejiyey waxa weeye oo ah shirkii saddexaad markii maamul goboleedyadu ay waxyaabo badan dowladda dhexe kula heshiiyeen oo ay socon kari waayeen oo aada u fara badan ay socon kari waayeen dalka amnigiisii oo in badan la rabay in wax laga qabto ciidamo isku dhafar la sameeyo heshiisyo badan oo la galay oo maaragtay intaa iyaga dowladda federaalku galeen socon kari waayey waxyaabihii u dambeeyey waad ogeydeen bishii toddobaad ee baydhabo ka dhacay laba bilood gudahood in lagu furo wadada afgooye iyo udhaxaysa baydhabo udhaxaysa ilaa haddana wax ka hirgalay iyo sansaankeed midna ayna muuqan marka dadku waxyaabo badan bay aaminsan yihiin oo waxay leeyihiin maamul goboleedyadu ay dhibaatay wadaan oo kanay wadaan maamul goboleedyada dalka xil baa ka saaran meelo badan bay xukumaan dalka inta u badan iyagaa gacanta ku haya isfaham darrada labada dhinac iyo walaaca ay qabaan maamuladu waxaa sal u ah in maamuladu ay u arkaan dowladda dhexe in awooddu iyadu isi siisay dowladda dhexe i- ay samaynayso waxa luqada qalaad lagu dhaho political manipulation inay awoodda iyadu ay aruursanayso aan xaqiiqa ahaan dee kulley iyo kulley dowladdii dhexana hadday awood aruursatay iyada nafsadeeda iyadana kama muuqato oo hadda haddii intay awood aruursatay ay awooddii muuqato oo la leeyahay awooddii advanced wix ay qaadatay iyada baa samaynaysa la dhihi lahaa iyadana waa ahaan lahayd laakiin ma muuqato Eh, dabcan dastuurka iyo guddiyadii loo sameeyey guddiyo kaloo ay waxaa jira ay rabeen maamul goboleedyada in lagu daro oo aan weli laga- lagu darin brofeor liibaan ciise oo ah barasar oo wax ka dhigan jaamacadda muqdisho ayaa qaba in dowladdu ay haatan u muuqato mid nabadoon ah marka loo eego khilaafada soo laalaabtay iyo siday xalka ku raadinayso in badan hadda waxaa muuqata dowladda dhexe inay dadaal xoog badan ku bixinayso sidii u raaligelin lahayd laakiin waxaa muuqata grief xoog badan oo dhinacooda ah oo waxyaalaha sida hoose ay uga baqanayaan iyo waxyaalaha ay tabanayaanba la- la- la- la isku daro haddaba shirkan ka socda magaalada kismaayo maxaa laga fili karaa horta ma noqon doonaan eh, la- wax weyn oo kala geeya eh, la- dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka sababtoo ah eh, waraqadihii ay ku cayaarayeen oo ka mid ah eh, dowladaha dariska ee xeendaabka ah oo jooga eh, arrimahooda way isbedeleen hadda maxaa la gudboon dowladda dhexe soomaaliya si looga faa'iidaysto wakhtiga kooban ee haray loogala gudbaysa heesiga siyaasadeed oo haatan u muuqda mid soo laalaabtay cabdi barre jabriil ayaan weydiiyey dowladda dhexe waxaa la gudboon hal qodob baa la gudboon horta kow inay iska dayso maaragtay een, ismaqiiqa keligood iyagu aad moodo inay dalkii o dhan gacanta ku hayaan oo wax oo dhan ay samirto inay iska daayaan inay u dhagan nugulaadaan qof kasta oo soomaaliya ama siyaasi ahaado ama nabadoon ha ahaado ama madaxda maamul goboleeda ha ahaado dowladda dhexaa laga rabaa oo federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ugu muhiimsan iyagaa laga rabaa inay u istaagaan inay xal keenaan inay joojiyaan safaradan tirada badan oo enerjiga ah oo ay gelinahay inta joojiyaan oo u dambaysa arrimaha dibadda teeda dhigtaan inay u soo jeensadaan arrimihii gudaha ay u soo jeensadaan oo ay ka bilaabaan sidii shacabkan soomaaliya loo heshiisiin lahaa sidii maamuladan iyo iyaga maaragtay khilaaf ku jira loo dhammayn lahaa iminkana aan dib idinku celiyo sahra ciidley barnaamijkii faaqidaadda sahra faaqidaada toddobaadka ayaanu arrimahaasi ku lafaguraynaa waxaana ka qaybgelaya gudoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugta la siyaasadda soomaaliya brofeser cabdi ismaaciil samatar oo ku sugan dalkan maraykanka kana falanqooda arrimaha siyaasadda waxaananu goordhow filaynaa inuu nagu soo biiro xuseen xasan sooyaan oo ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi islamarkaana hore uga qayb galay tartanka madaxtinimada soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ugu horeyna gudoomiyaha baarlamanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo xog kooban haynaga siiyo ujeeddada shirka ilaa iyo haddana waxa laga filan karo inay ka soo baxaan zahroy aad baa horta u mahadsan tahay shirka halkan waa shir wada tashi sidii horey loogu socon lahaa soomaaliya mugdiga ay in badan kusoo jirtay ay uga bixi lahayd ay horey ugu tallaabsan lahayd insha allahu ayna eh, danteeda u garan lahayd waxaan u imanayaa ugaas maxamed weli oo ku sugan magaalada muqdisho Eh, shirkan eh, nimanka la yidhaha dowlad eh, goboleedyada ama maamul goboleedyadu sidooda muxuu ahaa khayr loogama baranin inta hore inay intay isu yimaadaan ay khayr ka hadlaan oo ummadda soomaaliyeed ay u daneeyaan oo dalka burburay ay u daneeyaan oo dadkan dhibaatada iyo qaxa iyo majaacada iyo muxuu ahaa eh, nimankaas eh, muxuu ahaa inkaarta qabo shabaabka leh ay leynayaan ay u dareeyaan u daneeyaan oo qo- mawqif macno leh oo maxmuuda oo la taaban karo oo la dhihi karo maantay aleelaha meel fiican bay farta saareen la dhihi karo loogama baranin inay soo saaraan waa niman aan aaminsanahay aniga garashadayda niman dhib un ka shaqeeya oo dowladda federaalkaasay boqnaha u goyn lahaayeen sidii aan loo heli lahayn awood ayaga ka xoog badan oo sharciga ku fulisa si ay u dhibaan u dhibaatayn lahaayeen dadka ay haystaan siday ugu xirmi lahaayeen dowlado kale oo shisheeye ah siday balaayo kale ugu shaqayn lahaayeen si ay ummadooda ula diriri lahaayeen camal ahaa lagu yaqaanaa oon ku barannay taas waa midii hore oo aan aqoonta ugu lahayn oo lagu yaqiinay oo qof kasta oo garasho wanaagsan oo caqli saliima leh oo runtii xaqiiqda ka hadlaya uu ku yaqaano dowlad goboleedyadu shaqadoodu inay noocaas tahay waxaa la dhihi karaa waa dowlad dumis waa dowlad diid waa sharci diid waxa weeye waxay la dirirayaan midnimada ummadda soomaaliyeed way Waxa looga badbaadi waana karaa kuusoo maanta- waa mahadsan tahay waynu kuusoo noqon doonaa ogaaska e waxaan u imanayaa mar kale sheekh cabdi sheekh cabdi eedaha uu usoo jeediyey maamul goboleedyada aduu seed u aragtaa ugaaska horta wuu mahadsan yahay Eh, waa nin ugaas ah Eh, aragtiyadiisa eh, waa ma ma ku ku mucaaridi maayo marka waxaan anugu aaminsanahay eh, soomaaliya burbur baa ku dhacay Eh, federalismkan waxaan horta aqoon u lahayn ama aan kusoo barbaaray ama ay soomaali taqaani ma ahayn sababta loo sameeyeyna nin kasta oo soomaaliya oo maanta danqanayo wuu garanayaa Eh, dadkii qabiil waa laisugu keeni waayey En, isir waa laisugu keeni waayey in soomaalida laisugu keeno ee hoos laga soo dhiso oo in ba- inta alle gobo inta alle ilaa inta gobol degan oo gobol ku wada nool ay wax wada samaystaan Eh, si ay isu fahmaan oo ay wax u wada qiibsadaan oo ay isu dhexgalaan baa horta ku talagalka federalismka loo sameeyey ah waan ognahay dawlad aad u weyn iyo dal aad u weyn ma nihin Eh, dad dhexdhexaadaan nahay oo aan eh, eh, khayraadkii dalkooda ku jiray eh, u- aan la soo bixin Eh, dhaqaalo weyn ee ay wax weyn ku qabsadaan lahayn baan nahay waan isognahay Eh, soddon sanaan burbursan nahay aniga ugaaska taa kuma raacsani waxaan qabaa eh, qaabka federaalka loo sameeyo horta waa maslaxadda ummadda in laisugu keeno inay tahaan aaminsanahay waana sidaa federaalka sidaasaa loo sameeyey inta hadda uu ugaaska sheegaya inaan ahayn oo wanaag ah oo ay soomaali isugu imaan doonto oo ay soomaali ku horumari doonto oo madaxda fed- federaalka waxa anfaca ummadda soomaaliyeedna anfaca baan anugu aaminsanahay Eh, insha allahu rasuulkeena suban aleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, in in khayrka la la tamaniya baa ka khayr badan in wax shar ah waan gartay eh, waan la gartay tamaniyo gudoomiye waad mahadsan marka insha allahu taa aniga hadda ugaas kuma raacsin waxaan ra- waxaan gudoomiye waad mahadsan tahay waan kuusoo noqon doonaa laynka iigu jir waxaan u baaqayaa brofeser cabdi ismaaciil samatar oo gobolka minnesota jooga brofeser si guud markaad u eegto khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah uu soo noqnoqday labada mas-uule laynka ku jirana hadalkooda waad maqlaysaan filaya sideed u aragtaa adigu Eh, walaal sahre waad mahadsan tahay Eh, horta soomaali alla hadda weeyo gaar ahaan madaxdooda ama gobolada ha joogaan ama xamar ha joogaan soomaalida mahmaah bay leedahay la dhaho haddaan la kala roonaan roob ma do-o waxaad arkaysaa qayrkeen gobol eh, etoobiya jooga eritrea jooga kenya jooga siday isugu duba dhacayaan ay meel wada socdaan dadku ismuu layn soomaalidii iyo siyaasiyiinta ayaa islaayay dabadeedna dadkii dagaalkii geliyey marka waxa weeyaan haddii siyaasiyiintu heshiiyaanna dadku way heshiini hadday siyaasiyiintu heshiin waayaan qalalaasahaasa lagu jiri marka mas-uuliyaddu waa siyaasiyiinta ee maaha dadka waxa maanta is haystaana waa siyaasiyiintii qof walba hadduu dembigiisa qiran waayana roob di'i maayo marka waxa weeyaan golada dowladda dhexe fadhida ee xamar fadhida run haddii loo sheegi waayo roob di'i maaye waxay iyaku isku dayayaan gobolada ragga madaxda ka ah ama ha noqdo axmed madoobe ha noqdo ama shariif xasan ha noqdo ama cabdiweli ha noqdo ama ku dooni ha noqdee inay mijaxaabiyaan bay rabaan iyaku waa kan doorashooyinkoogu soo socdaane qolooyinkii gobolada joogay kismaayo joogay puntland joogay joogay eh, baydhaba joogayna inay iska caabiyaan bay rabaan horta sartu meeshay ka quluntay waxa weeyaan meesha inaan keensado qof oon anigu rabo iyo anigaa sii joogi doona weeyaan waxa la isku haystaa meesha dadka reer kismaayo ama gobolka juba degan iyo dadka degan south west ama eh, koonfur galbeed ama puntland degan ama xamar degan wax is haystaa ma arkaysid marka waa siyaasiyiinta wax is haystaa siyaasiyiintana waxa wada wada damac weeyaan damacana imika waxa kow ka ah dowladda dhexaa kow ka ah waxay kow uga tahay waxa weeyaan waxaan ogahay inay qooshayaan sidii axmed madoobe looga takhalusi lahaa iyo sidii sha- shariif xasan looga takhalusi lahaa ama meeshaa kuwaasi xaq ha ku joogaan ama xaaraan ha ku joogaan marka horta inay iyaku soo farageliyaan gobolka waxa hoosta uga socda sida loo dooranayo gobolka ninka gobernatoraha ka ah waa xaaraan bay ku tahay xamar laakiinse qolooyinka gobolada joogana ee eh, sheekh axmed uu ka mid yahay oo shariif uu ka mid yahay oo cabdiweli ka mid yahay waxa weeyaan qaran baa jira meeshan soomaaliyeed ee gobol soomaaliyeed ma jiro qaranka markaa waa in laga dambeeya waaye laakiinse qarankii sarena waa inuu edeb yeeshaa weeyaan marka sartu halkay ka qurantay walaal waxa weeyaan maaha dadku isma haystaan goboladu isma haystaan ee kuwii siyaasiyiintii waa is haysta walaal aad baad u mahadsan tahay brofeser samatar waxaan usoo noqonayaa ugaas maxamed weli ugaas bal waxaad ka warantaa een, waxyaabaha inta ilaa hadda laga maqlay madaxda maamul goboleedyada waxaa ka mid ah in dowladdu ay faragelin ku hayso arrimo dhowra oo ay maamul goboleedyadu hoos ahaan uga mas-uul yihiin sida mas-uuliyiin aan lagala tashanin oo lasoo magacaabo taana ay ku tilmaameen mid khilaafka sii hurinaysa sidoo kale waxaa jira dad la qabo rofeser samater in dowladda dhexe ay doonayso maamul goboleedyada madaxdoodu inaanay soo noqon gaar ahaan kuwa imika doorashooyinku ku soo socdaan oo aanay xilkaasi dib uga soo noqon adiga siday kuugu muuqataa adeer allah ku barakeeye horta waa arrintaad sheegayso waxbaa ka jira dhanka dawladda markii la yidhaahdo dawladdu way isku dayeysaa anigu rasmi ma ogi oo melihi gacanta kule ma jirto ama way kula jirtaa oo marka arrintaan dhihi karo waxa weeye inaan xogoogaa lahay laakiin wararka dhacaya oo socdaay wayba keenayaanbo dee dawladda dadka xukuma waa anigoo kale anigana waxa weeye haddii federaalka aan fadhiyo oo layla dirirhayo oon layga amar qaadanaynin oo qolo kale layga raacahayo oo meel laga soo qaraabanayo oo dhulka layska marmarayo oo nidaamkii aan mas-uulka ka ahaa la ii diidan yahay inaan xukumo waa qasab tallaabo waan qaadaya faragelinna waan samaynayaa ummaddan nimankaanina waay waxay mas-uul ka yihiin nimankaanina waxay mas-uul ka yihiin waddanka guud bay mas-uul ka yihiin dowlad goboleedyaday mas-uul ka yihiin shacabkii xukumaan bay mas-uul ka yihiin dalka waxaa loo doortay farmaajoa loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka ah waxa uu doortay muxuu ahaa ra-iisul wasaarihiisa xasan cali khayru u doortay inay shaqada ayagu ay leeyihiin loo daayo loogana dambeeyo ayaguna ay xurmeeyaan maamul goboleedyadooda oo wixii tala ah iyo wada shaqayna la wadaago loona ogaado dawladda dadka mas-uulka ka ana la ogaado waa wax sharciga islaamka iyo caqliga saliimka iyo garashada wanaagsan iyo maamul wanaaggu ogol yahay wey arrintaas haddii la waayo faraha waa la isla gelinaya waa lagu qasban yahay maxaa yeelay markii amaamiirtii ra-iisul wasaaruu soo saaray la qaadan waayo tii madaxweynuu soo saaray la qaadan waayo wadatashigai la diido ninku uu yidhaha beresidantaan ahay marna uu geeskaa u duulo marna uu geeskaa u duulo arrin shaqaynaysa maaha mana shaqayn karto anu marka waxaan isleehay nimanka la yidhaha dowlad goboleedyadu waa masiibo masiibooyinka soomaaliya ka mid ah weliba waxaan isleeyahay waxay ka horeeyaan dhibka ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan waxay ka horeeyaan shabaabka inkaarta qabo dadka laynayay ka horeeyaan sababtu maxay tahay waan gartay shabaab waabaad iska jirtaa halkaa aan ka dhaco shabaab waa la iska jiraa oo waa la iska ilaalinaya hoteelada laga waardiinaya magaalada laga waardiinaya wax kule waan kula jiraa oo madax ku ah oo aan ku ilaalinaynin oo sharaftaadii ilaalinaynin oo xaqaagii ilaalinaynin oo cadaaladaadii ilaalinaynin oo waxay doonaan kaa samaynaya haddana iska dhigaya inay madaxdaadii yihiin oo ay kula mid yihiin oo adigay kula socda waa mucjiso aad u weyn weeye marka dhib ka badan ayaga ma ogin anugu dabcan waxaa laynka ku jira guddoomiyihii baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi eedahaasi jawaabta waxaynu u dhaafaynaa sheekh cabdi guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland aad baad umahadsan tahay waxaan leeyahay insha allah ogaaska aad buu umahadsan yahay aragtidiisu ka hadlay aniga hadda maamul goboleedyadana waxa ayna ahayn oo ku difaaci maayo dembi ayna qabinna korka ka saari maayo dawladda federaalkana la mid taa waa midda midda kale ani ogaasku kuma raacsini eedda dhammaanteed uu saarayo maamul goboleedyada eedda haddii ay boqol tahay ama waa u qeybsan tahay ama dawladda federaalka u badan inta hadda eedda ah waxaan u leeyahay waa run dawladda federaalka ah iyadaa dalka matalaada iyo iyadaa leh waxaa laga rabay amnigii inay keento amnigii waad ogtihiin muqdisho oo ay joogaan amniga siduu yahay gobolladan iyagaa ka mas-uul ah inay amnigii keenaan oo ay la xisaabtamaan hataa nimanka hadda madaxda ah ee gobollada laga doortay dhibaatooyinka shacabka haysta mas-uuliyadda ugu weyn oo saaran waa waa waa waa madaxda federaalka oo ugu horeeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ra-iisul wasaaraha oo isagana xukuumadda ka mas-uulah insha allahu waxaan qabaa waalid wiil keliya ma caasi wiil waalidka laftiisa wuu caasiyaa ana haddii waa caasiya ma dhahay laakiin shaqadii ay lahaayeen dadkan ayagaan qabsanin waxaa la rabay hadda laba sanaa u dhamaatay labadii sano u dhamaatay maamul goboleedyo dhisan bay u yimaadeen oo la dhisay oo dhamaystiran oo u baahan keliya in lagu shaqeeyo oo ciidamadii inta in la xoojiyo gobolladao dhan ciidamo laga dhiso la howlgeliyo shabaabka dadka nolosha iyo nabadda u diiday laga xureeyo horta goor laga hadlo maba gaarin khayraad iyo horumar wuxuu imaan karaa markii amniga la xasiliyo aniga waxaan leeyahay dawladda federaalka madaxdeeda ayagaa shaqadoodii ugu weyn laga rabay oo shacabka u doorteen ayagaa ka gaabeeyey ka fariistay maamul goboleedyada sharci bay ku dhisan yihiin waa federalismkaa sheegaaya ujeedadan haddayan idin horumariyey soomaali sidii laisugu keeni lahaa waayo in ay fadhiistaan oy tashadaan oo horumarka dadka iyo dalka iyo diinta maxaan sameynaa dawladda federaalka wax nagala dhexeeyo maxaan eh, ka dhahnaa inay dhahaan oo ay tashadaan xaq bay u leeyihiin dastuurkaa faraaya u ogol soomaalinimada iyo islaamkana ma diideyso marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ugaas ma jirto eh, mana jirtaan leeyahay sababtoo maba dhici karto ana anaa kuu sheegaya adigoo raalli ah aniga kula hadlahaya mam- mamnuuc baan ka ahay kismaayo mana tegi karo madaxweynaha jubbaland baana ii dayday inaan tago oo weliba layga ergeeyey oo jifadayda iyo qaraabo keliya isaga jifadiisa iyo waa isku jife ay iga ergeeyeen anoo oday dhaqan ah oo deegaanada uu asagu ee ka taliyo dadka degaafhayeenkooda aan hays ayaa la ii diiday oo tegi waayey waxaa laga soo tarxiilay ood markhaati u tahay xildhibaano ayaa laga soo tarxiilay jifi iyo calimaa oo kow iyo laba iyo saddex aan ahayn oday dhaqan oo odayaal dhaqan oo kale aan laga soo tarxiilo ood markhaati u tahay guddoomiye ninka labaad oo awoodda laa tahay ilaahayna waxbuu kaa weydiinayaa ha qarinina runta sheeg lagu aakhare lagula aadi mahayo nafta xilligeeday kaa baxaysaa sida wax u jiraan u sheeg waad ogtahay hantida la haysta haddaan dukumentiyadoodii haynaa hebel hebel hebel baanu ku dhihi karnaa weliba waxaa ka mid a dadka haysta mas-uuliyiin waaweyn oo jubbaland qofka labaad haddayna ahayn qofka saddexaad ama qofka afraada jagada jubbaland ayaa haysta guryaha oo haysta oo aan xataa qabiil ahayn oo jifo kasta oo soomaali ah laga haysto xataa deegaanka dadka jooga oo jifada madaxweynaha naftooda laga haystaa oo aan loo fulinaynin arrin xaqiiqa weeye dadkiibaa cabursan markii la yidhahdo jubbaland waad ogsoon tahay waa meesha oogu dhibka badan markii la yidhahdo dadka waa la caburiyaa waa la tarxiilaa fikirkaaga ma cabiri kartid fikirkaaga ma cabiri kartid waa lagu qabanaya haddaad dawladda dhaliisho haddaad madaxweynaha dhaliisho xildhibaan baa dhaliilay waa la xiray dagadii baa laga qaaday makhraati baad ka ahayd waa lasoo tarxiilay mid baa ka horreeyey wuu dhaliilay shir jaraa'id buu qabtay waa la xiray waa lasoo tarxiilay waad ka horreysay mid kalea kasii horreeyey mashiinays baan ahay aniga soo ima ogid inaan ahay nin- ninka jubbaland oo deegaanka inaan ahay nin oday oo dhaqana inaan ahay soo ima ogid soo ma ogid inaan ugaas maxamed weli ahay suuc soomaaliyeed in gurigiisa la haysto ama la musaafiriyo ma dhici karto marka ugaaska taa ani kuma raacsani mana maqlin suuragalna maaha inay dhacdo gudoomiye ee, arrintaa haddaad wax ka qaban karin ma ogi hadhihine xal baa la gaari doonaa dhe jubbaland caburinta ka jirta iyo dhibka ka jira meelay ka jiraanna male waan gartay een, aad baan uga xumaa khadka telefoonka ka go-ay sheekh cabdi maxamed gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland oo dooda inagala qaybgelayey een, ugaas maxamed weliyow halkaasi ku jooji eedaasi inta ay noo suurtogelayso inaanu dib khadka telefoonka ugu soo helno gudoomiyaha maadaama oo aanu kuu jawaabi karin Een, waxaan u gudbayaa brofeser cabdi ismaaciil samatar inta badan waa tagtaa dalkii dabcan ee, si dhowna waad ula socotaa siyaasadda soomaaliya doodii ay isweydaarsadeen ugaaska iyo gudoomiyahana eh, dabcan waad maqlaysay adiga sideed u aragtaa arrimaha ay dowladda federaalka ahi iyo maamul goboleedyadu isku eedeynayaan ay dhinacba dhinaca kale ku dhaliilayo Eh, horta dowladda soomaaliya cidda runta ka talisa waa al-shabaab ee runta hala sheego kowdhi oo amarkay soo saaraan hadday yidhaahdaan amarkaa waa in kismaayo laga fuliyaa garabkeega way ka fulini xamar ha laga fuliyo way ka fulini Eh, boosaas ha ka fuliyaa way ka fulini markaa dadka awoodda leh amarkoogu socda waddanka intiisa badan waa al-shabaab ama dowlad ha loo ogolaado ama argagixiso ha loo ogolaadee waxay doonaysa ha noqotee tan kale walaal horta waxaan federaalka lagu leeyahay siyaasiyiinta ayaa samaysatee dadkumay samaysan waxa weeyaan siyaasiyiinta ayaa jagooyin wada raadinaya markaa ama haddii tii dhexe la waayo meel kale inay helaan markaa gobolaysiga horta sidaasaa loo samaystay distoorkan laguu sheegayana dad soomaaliyeed umay codayn umay odhan waanu doorananaa caynkaasi ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay timaado maalin laba distoor la isbarbar dhigo kan hay qolooyinkan iminka dowladihii ee dowladda dhexe iyo iska gobolladu hay wataan oo lisaasaa waddanka loo kala qooqoobaya iyo mid ka duwan oo odhanaya soomaali waa isku mid dowlad bay leeyihiin gobolladu gofernatoolayaal bay leeyihiin distoorka waddanka gudihiisa ku shaqeeya maamulka hoosena adeegooga waa lasoo dooranaya dadkaa soo dooranaya waxaan qabaa dadka soomaalidu marka la fahamsiiyo labadaasi inay boqolkiiba sagaashan u codayn doonaan kan dambe walaal ee ogol inayna siyaasiyiinta waddanka kala qooqoobin waan gartay sidee u kala qoqobayaan markaa tilmaan baan ku siin walaal etoobiya ayaa curisay qabaa'il qarsho qoran oo ku dhisan oo federaal ah dhowr sano toban sannadood horteed intaynaan inaku waxaan soo gaadhin meeshu ka soo iifayna halkaas inteeda badan hay hay maanta waxa etoobiya dooda ka socotaa waxa weeye ee prime minister doctor axmed uu wadaa waxa weeye war maxaad meelo yar ku falfalasaan xamar baa baynu u soconaa buu ku yidhi maalin iska daaf etoobiya oo kala qoqoobana meelo ka fog ayaynu u soconnaa innanka kuweenni ama gobollada ha joogaan siyaasiyiintaha ama ta dhexe ha joogaane wax shaksiya oo dan yaroo hoose ah ayay ku sakhraansan yihiin tilmaam haddaan ku siiyo maamulka xamar waxaa ka socda maalin la- mala- maalin baa laga joogaa baan u malaynayaa siday meesha siyaasadeedu u quruntaan runta kuu sheegi waxa weeye nin safiiraa loo magacaabaya dalka qatar waa aya safiirkaasi waxa weeyaan madaxweynaha la taliyihiisa koowaad see digi waayo waa qorshe la dhiganayo si eh, naaskaa loo nuugo oo hore loo wado ta labaad intuu madaxweynuhu asmare ka tegayo eh, uu meelo kale ka tegayo inuu kismaayo tagay ahayd inuu eh, tago eh, maxay ahayday baydhabo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan uu yidhaaha ila qabta gobolladii si haynu meel u wada marno dadka madaxda kaana la ciiseeyo oo la sharfo ama ha noqdaan jubbaland ha joogaan ama baydhabaland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan waxa weeyaan waxaa loo socdaa run haddii la sheegayo xamar sidii loo sii haysan lahaay ama wax loogu darsan lahaa dowladdan iminka joogtaa amase sidii si taasi ha u dhacdo horta gobollada haynu xasiisanno oo aynu ka samaysano dad inoo fadhiya innaka marka laba jiho oo shayaadiina ayaa meesha ka socda run haddii la sheego qolooyin gobolaysan meesha doonayaanba ha joogaane oo doonaya inay iska celiyaan dee kuwa gobol sa- go- dowladda dhexe iyo kuwa dowladda dhexe oo doonaya meelayagoa inay qabsadaan si iyaku meesha ay usii joogaan ilaahay labadaa qolaba soomaaliya ha ka badbaadiyo weeye laakiinse federaalka dad soomaaliyeed umay codeen waana halis halbowlaha goyn doonta soomaalinimadu waxay tahay haddii sida iminka la joogo lagu socdo walaal aad baad u mahadsantahay brofesor samatar waan gartay waxaan ka cudur daaranayaa in aanan weli haynin sheekh cabdi maxamed gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland telefoonkiisa iima gelayo balse waxaa goorahan ballaynka ku jira xuseen s- xasan sooyaan walaalkaa aad baa umahadsan tahay marka hore v o da waa umahad celinayaa doodatan runtii qiimaha leh oo wanaaga badan public debateka ah ugaaskana waa aqoon baan uleeyahay waan garanayaa oo xamarna waan tagay anigu maamul goboleedana waan tagay oon ka shaqeeyey dowladda federaalkana waan ka shaqeeyey ninka la yidhaahdo professor cabdi ismaaciilna shirkii two thousand threegii two thousand fourkii embagati lagu qabanayay oo maamul goboleedyada federaalka lagu soo dhisay haddaan xusuusto cabdi ismaaciil wuxuu oday u ahaa harmonizationka in la iswaafajiyo waxa warlordkii markaa waddanka joogay ay rabeen iyo wixii international community gu rabeen buu ka shaqaynayay arrintaas inkastoo aniga laftiiyo aan ya- waxyaaba badan aan ku raacsanahay haddana waxaana wax cirka kasoo dhacay maaha profes- professorku input buu ku lahaa saa hadda halkaa federaalka uga baxo En dowladda maanta ka dhisan soomaaliya oo cabdi ismaaciil uu ku baraangareeyay inay shabaabka u xukumo arrintaas arrin waaqaca ka tarjumaysa ma ahan shabaab soomaaliya kama taliyo way jiraan meelaha ay joog joogaan maamul goboleeda meelaha ay joogaan oo dhan shabaabka kama taliyaan meelaha ay aadka ugu dhow yihiin waa jubbaland weeye iyo koonfurta xamarna amar kama bixiyaan boosasana amar kama bixiyaan bixiyaan arrintaasna waxaan umalaynayaa waxaa keenaysaa dee profesorka cabdi ismaaciil waa nin profesora waa nin maraykan ku nool wadanka waxaa laga yaaba inuusan gobollada uusan ka shaqaynin sida annagu aanu meel kasta aan ku tagno marka arrintaasna taas baan ka dhahayaa tan ah in en, Cab- maxamed cabdullaahi farmaajo uu en, naasnuujin sameeyo oo dowladdan mataqaana uu qofba qof u dhiibo ninka uu ka hadlahayan anuu nimaan aqaano diblomaasi cumaan ka ahaan jiray oo siyaasiyiinta soomaaliya ku jira waaye marka haddii uu qaraabo la noqday nin madaxweynaha eh, u ah mataqaana la taliyo u ah ama hadda mas- mas-uuliyad kala haya hadday xidid noqdeen wadanku four point five buu ku dhisan yahay markii la sameynaya cabdi ismaaciil wuu joogay inagoon ash- inagoon shakhsiyaal dowladda- sooyaan inagoon shakhsiyaal ku mashquulaynin oo aan cid inaga maqan magaceeda taabanaynin ee waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan Aan ku ladku dhamaystiro.
yahay walaal waa sii wadanaya kliya waxaan rabaa inaan idhaahdo four point five-ka cid ku faraxsan oo soomaaliya oo wax kala garanaysa ma jirto arrintan waan kala simanahay dadkana waxaan jirin in loo sheego ma ahan in maamul goboleedyada caqabada ay ku yihiin soomaaliya tii ugu dambeysay waxa la meyd yaa ugu dambeya kan lasii shido caqabadii ugu dambeysay waa lala socotaan dowlad inay xamar ay kusoo dejisay sagaal bo- sagaal milyan iyo lacag shan boqol lagu qiyaasay dhowr usbuuc markay kasoo wareysay inay maamul goboleeda dheheen oo weliba lacagtaas laga baqay dhibaatooyin lagu sameeyo oo dadka qaar ay leeyihiin dowladda in lagu ridaal rabay oo dadka qaar ay leeyihiin eh, xildhibaanada la siin lahaa anigu xaqiiqda ma hayo laakiin waxaa xaqiiqa inay maamul goboleedu yidhaahdeen annagaa lacagta ana loo waday oo cover up u samaynayaan oo pressure group noqdeen waxaana la socotaa en, en, mataqaana dowladahaasi ciidamada u jooga maamul goboleedyada diyaaradahood toos bay uga degaan en, en, uga degaan maamul goboleedyada oo lacagaha u geeyaan marka waxayba noqdeen ba wixii soomaali la diriraya en, iyagii baa dhahaya maya soomaali lama dirirayaan marka walaal en, en, dhibaatadaas waa arrin jirta wey waxaana keenaya tii aan dhahay tii mucaaradkii soomaalida ay banaanka lacag ka qaadanayaan oo ay fulinayaan ajandada dowlado kale leeyihiin walaal waa dhibaato waan gartay aad baad umahadsantay xuye- xuseen sooyaan waan kuu soo noqonayaa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ka qaybgalkaaga waxaan u gudbayaa profesor cabdi ismaaciil samatar intaanan dhanka kale u gudbin miyaad wax jawaabo ka bixinaysaa hadalka sooyaan maadaama uu hadalkaagii hore soo xigtay walaal wuu mahadsan yahay wadaadkaasi taariikhdu ka hadlaya iyo imbagaati waxaasina waxa weeyaan wax una fahamsanayn runtii laakiin se kaxan qaadan mayno waa tahay waxaa hadda nagu soo biiray wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibudhiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdi cabdilaahi oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka saadiq kusoo dhowow barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a doodana waxaan filaya inaad dhegeysanaysay ee dadkii kaa horreeyey qaarkood zara marka ugu horeysa waa ku salaamaya saaxiibada banarka igula jira iyo dadweynaha soomaaliyeedna waa salaamaya sida aada la socotaa nidaamkan federaalka waa mida nidaam ay dowladda soomaaliya ay qaadatay ha xumaado ha fiicnaado waa midda ay dowladda hadda timid ay dowladda hadda jirta ay ku timid dadka soomaaliyeedna la rabo in ay muxuu ahaa wax ku qaybsadaan marka barnaamijka xukuumadda gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu ballan qaaday xilligii muxuu ahaa baarlamaanka oo hor yimid waxa waxaa jiray qodobo muhiima oo ay ugu muhiimsaneyd in wada tashi wada shaqeyn isu tanaasul iyo isu dulqaad iyo dib heshiisiin xiriirka xoojinta xiriirka amin muxuu ahaa wada shaqeynta maamul goboleedyada dastuurka in la dhamaystiro intaaba qeyb ka ahayd barnaamijkiisa intaa maxaa ka hergelay wada tashi ma jiri oo oo guud oo lala sameeyey hadduuse jiray wixii lagu heshiiyey ma lagu ma la fuliyey anigu inta aan xukuumadda ka tirsanaa waxaan dareemayay muxuu ahaa gacan bidixeyn dhaba oo lagu sameynayo maamul goboleedyada anigu shaksiyaadka hayse kama hadlaayo oo ma dhahaayo muxuu ahaa shaksigaas baa wanaagsan inay isdifaacayaan kama hadlay laakiin waxaan ka hadlayo oo dhaba wixii lagu heshiiyey oo ay dowladda soomaaliyeed ballan qaadeen maxaa ka hirgalay oo maxay fuliyay guud ahaan xasilinta dalka la dagaalanka musuq maasuqa maamul wanaagga iyo maareynta dhaqaalaha intaaba la tashi lagalama yeelan jirarkii ugu dambeeyay dhinaca cadaaladda ay yeelatay anigu waa dhex fadhiyay waxaan muxuu ahaa arrimihii ay maamul goboleedyada soo binaen runtii waxaan arkayay in wixii lagu heshiiyey waxba aysan ka hirgelin marka waxaan qabaa qaladaad waa jiraan dhinaca maamul goboleedka laakiin xooggiisa waxa uu jira dhinaca dowladda federaalka iyadaana looga baahnaa in muxuu ahaa xooga saarto sidii goboladan iyo dadkaas soomaaliyeed oo toddobiyo labaatanka sana ka tagsana ay isugu keento hal meel oo iyagoo hal doon wada saaran marka isbedel buuxa soomaaliya loo yiqleelo waan gartay waad mahadsantahay saadiqo waan kuu soo noqon doonaa haddii dhegaystaad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee v o a dhammaantiin martida waan idiin mahad celinayaa waxaad moodaa qaybtii hore ee barnaamijka in dhowr qof isbedeleen dad cusub inagu soo biireen qaybta dambe ee barnaamijka oo intii hore aada uga gaabanna su-aalahana aynu soo koobno jawaabahana aad soo koobtaan oo aynu abbaarno qof kasta fikirkiisa iyo su-aasha la weydiiyey jawaabteeda marka waxaynu u degaynaa geedi socodka soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka jidkan haatan lagu taagan yahay ma yahay mid ku habboon in lagu sii socdo mise waxaa la joogaa xilligii wax laga bedeli lahaa nidaamka si loo gaadho xal lagaga bixi karo dhibaatada soomaaliya muddada dheer kusoo jirtay loona gaadho siyaasad hufan iyo horusocod aanu baaqo xuseen xasan sooyaan sara aad baa umahadsan tahay runtii waan rabay qaybta hore inaan wax ka dhaho lakin dhib ma lahadsanaya iska jawaabaya waana arrin xal u baahan waxa weeyaan waxaa maanta waxaa lasoo lasoo waxaa hore u dhacday inaan fil soomaliya la joogi karin maantay soomaaliya meel fiican marayso dhibaatadan hadda annaga nagu hadisay oo runtii nagu dhacdana walaal wadamada dhisan oo dhan waa soo mareen civil warkay soo mareen civil war baa dalka ka dhacay waa la kala qaxay kalsoonidii in lasoo celiyaa la rabay halkaasaa xal looga waayey yani loo dhaafi waayey saasuu federaalku ku yimid lakin walaal federaalku ma xumo waxaa xumeeyey nimanka maamul goboleedka madaxda u ah oo dawladdii isku dhereerinaya oo mataqaana pressure group noqday oo dantooda ka shaqaysanaya had deertaan dawladda farmaajo sanadkii dhow waa tii loo yaray maamul goboleed o dhan malaayiin baa la siiyey ilaa iyo hadda dadkii ay xukumeen waxay leeyihiin waxba nama soo gaarin walaal marka dhibaato adag ayaa jirta anigaa ku raacsan dawladda federaalku inaysan maamul goboleed lacag siinin hadday ay projectyo inay siisaan qabaa sababtaa ninkii loo dhiiba walaal wuxuu ku shubanaya jeebka arrintaasna arrin wax taraysa maahan marka inay dawladda isbaaro u dhigtaan shacabkoodii inay cadaalad darro u samayn waayeen musuq maasuqa meesha uu ka bilowda oo ku dhammaada maamul goboleeda weye way waxaan siinayaa saadiq awoodda in la daadijiyay horta ayaa federaalka loo qaatay arrinta ku saabsanna musuq maasuqa ugu liita ee dalka ka jira waa political corruption waa musuq maasuqa sida tooska ay ugu lug leeyihiin madaxda dowladda iyo kooxaha shabagadooda ku xiran kuwaasoo inta badan si qaldan u aade ee u isticmaala waxa la yidhaahdo muxuu awoodda dowladda maamul goboleedyada yes lacagihii lasoo gaarsiiyey lacagi ma lasoo gaarsiiyey anu waxaan hubaa inaan maamul goboleedyada wixii xuquuq ay ku lahaayeen dowladda aysan helin hadday noqon lahayd la dagaalanka al-shabaab waxay u baahan yihiin ciidan tayale in loo dhiso in dhaqaalo lagu siiyo waxaa jirtay dhaqaale laga soo qaaday dowladda sacuudiga konton milyan oo dollar ayaa jirtay oo sacuudiga laga soo qaaday rasaasna uu galay annagii gola xataa haddiina la weydiiyey lacagahaas meesha ay aadeen ma naqaan xaqiiqdana waxa waaye haddii aysan imaan wada shaqayn dhaba iyo in waxyaabaha muhiimka ah sida amniga aan laga wada tashan haddii waxa kale oo oo muxuu ahaa beri la qaban karo maxay tahay doorashada amni bay u baahan tahay dhaqaale ururinta amni bay u baahan tahay wax allaale wixii eh, dawladdu ay qabanaysa xabiis u ah amniga amnigana sidiisana eh, muxuu ahaa in laga wada shaqeeyo oo dhinacyada soomaaliyeed ay ka qayb noqdaan ayaa muxuu ahaa dawladda soomaaliyeed ay ka cagajiinaysaa waa tan ay mar kasta ay ku mashquulsan tahay wax aan daw ahayn oo ah en, in ay raadiso waddo qarjijeex ah oo madaxdii hore ay kusoo gubteen iyagoo lacag haysta iyagoo oo muxuu ahaa awood haysta iyagoo muxuu ahaa eh, xildhibaanadii wax kasta soo xogay haddana en, muxuu ahaa waddadaas oo aan meelba u jeedin ayay wada marayaan laakiin waxaan kusoo gabagabayn lahaa haddii dhab laga yahay in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo amnigiisa si buuxa laysaga muxuu laysaga kaashado waa waa en, en, waxa doorka ugu muhiimsan ka qaadan kara waa dowlad goboleedyada ha fiirinin shakhsiyaadka haysta meesha waa tahay waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka ugaas maxamed weli xalka maxaad u aragtaa adoo soo koobaya adeer eh, horta dhaqanka keliya ma ahe muxuu ahaa orodada soomaaliyana waxbaan ka ordaayo waxbaan ka aqaanaa markaan idhaahdo awalan horta waxaan diidanahay federaalka waxa la yidhaahdo laakiin diidadayda hadda saas kuma baabi'i karto way dhismeen fursad kale oo lagu baabi'iyay u baahan yihiin iyo culays iyo juhdi iyo awood iyo dhaqaalay u baahan yihiin mustaqbalkana way baabi'i doonaan laakiin maba gaari karno ma sugi karne waxaan leeyahay waxa weeye kuwa hadda jooga hal dad macno dhaama waa in la helo waa waajib e, muxuu ahaa in la bedelo nimanka ayada ah waxaan marka ka dardaarmayaa laba arrimood waan ka dardaarmayaa intaanan xalka guda gelin dawladda mid baan kala dardaarmi waxaan leeyahay war ninka idinka idin taageersan oo yeesmaanka ah keliya ha soo kaxaysanine qofka e- ereyga kugu khilaafi kara oo ku bushin kara ayaa macno leh qof dalka iyo dadka iyo diinta u naxaya laakiin yeesman aan ahayn yeesman waxba ma taro rukunkaagu ku taagan yahay maalintaad adigu dhacdo tiirkaagu u dhaco asna wuu dhacayaa war qof macno leh oo dalka badbaadin kara oo ummadda raaci kara oo garan kara masiirka ummadda meeshuu ka burburaya iyo meeshuu ku wanaagsan yahay iyo meesha la dhigaya iyo meeshaan la dhigi karin nimanka ha lagu bedelo shacabka waxaan leeyahay war magiciin jir iyo meelaad joogtaanba iska bedela gofonahaan idin bartay ha la bedelo oo dhexdiinna ka raadiya qof macno leh oo bedelo oo cadaalad idin sameeya oo amni idin sameeya oo shabaab idinka qabta aan soo ururiyo halka waxaan u arkaa horta soomaaliya dhibka haystaa waa hoggaan la-aan min bidaaya ilaa nihaaya soomaaliya hoggaan macno leh wuu ka burburay oo qarannimada iyo awoodda waxaa soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii hal dhinaceed cunaayay waa inuu luqunteeda jebiyo ilaa halbuu dhinaceed cunay luqun jabbaar wax la yidhahdaa jiro gacan intii lagu qabta geela yaa luquntiisa laysdabamariyaa meesha dhibkan haystaa waxa weeye hogaamiyaalka jooga oo soomaaliya waa niman hal dhinaceed cunaya lugteedana aan qaban karin markaad ragaadinaysa ku garab dhacaya waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed hoggaan fiican buu u baahan yahay midnimo iyo wadajir inay midigta isqabsadaan iloogaan wixii ka dhexeeyeyna cadowgoodana u midoobaan ay muxuu ahaa gundiga dhiisha isaga dhigaan aad baad umahadsantahay ugaas maxamed weli waatay saadiq baan u gudbayaa saadiqow gabagabada dhankaaga anigu halka waxaan u arkaa in lagu shaqeeyo in wixii madaxda loo soo doortay iyo wixii ay ballan qaadeen ay ka shaqeeyaan inay wada tashi wada shaqeyn isu tanaasul iyo dulqaad la yeeshaan madaxda doon bay wada saaran yihiin dadka soomaaliyeed haddii uu joogo kismaayo iyo haddii uu joogo baydhabo iyo haddii uu joogo eh, gobol gobolada ka mida marka waxaan aan kula talin lahaa nidaamkan nidaam la qaatay waaye soomaaliyana in badan ay runtii ay adag tahay inay ka noqdaan dadka soomaaliyeedna ay u arkaan hadda inuu yahay nidaam dhibaato ah laakiin anigu waxaan aaminsanahay nidaamka keliya ee ay soomaaliya isku aamini karto inuu yahay en hala dhowro muxuu aha wixii lagu heshiiyey sidii loo fulin lahaa taasaan ugu muhiimsan madaxweynaha waa imaada waa baxayaa laakiin systemkan aan qaadanay waa noo degsan yahay in la xoojiyo institutionada dalka awoodana la baahiyo taa ayaa kalsooni buuxda ku abuuri karta dadka soomaaliyeed aad baad umahadsantahay saadiq ee waxaan imanayaa sooyaan xuseen sideed adigu xalka adoo noo soo koobaya walaal gabagabada xalka waxaanu arkaa annaga dawladda aan hadda haysano tii maraykankana maahan tii ingiriiskana maaha tii faransiiskana maahayn waa midaas hadda aan haysano weeye wax dhaamana nama soo marin intii burbur ku dhacay in inta makarafoono la qaato la yidhaha dawladdeeni waa baabaaday waa waray la dhaho xal ma ahan xalku ma ahan mataqaanaa in amniga ay soo magacaabaan maamul goboleedyadu xalku maahan ciidan federaalkii la samayn lahaa oo dalka difaaci lahaa inay maamul goboleeda soo magacowdaan waxay kuleeyihiin dawladdu markay arrinta tegayso technical committee ma kaxaysato kan ma kaxaysato iyay kaxaysteen markay dekadaha lacag ka soo qaadanayeen iyagaa looyaro ahaa iyagaa board managers ahaa iyagaa architectors ahaa iyagaa wax walba isku ahaa lacagtay soo qaateen waa la ogsoon yahay labaatan milyan shan iyo toban milyan bay soo qaateen dadkiina ma soo gaarsiin dowladda federaal wax kama siin shacabkii xukumeen ma siin walaal marka waxa weeyaan halku waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed dalka mas-uuliyaakaa sidii ugaasku sheegay in ay mas-uuliyadooda qaataan oo dadku waa ytaqaanaa dad wanaagsan oo dowladda soomaaliya tiirar u noqda in ay mataqaanaa aysan ka xishoon inay taageeraan inay soo noqoto waxaana rajaynayaa dowladdan inay ku socoto meeshii ugu fiicnay inay ku socotay waxay u baahan tahay in la taageero brofesor cabdi ismaaciil samatar iyo gebagabada waxa ahmiyaddu hay tahay halkan waxa weeye etoobiya doctor axmed ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka shaqaynayaa goboladiisii sidii loo dib layskugu keeni lahaa loo kala hagaajin lahaa loo midayn lahaa si hay meel ugu socdaan marka xataa haddii la sheegayo inay gobolada dadka madaxda ka ihi ama puntland ha noqoto ama jubbaland ama inta udhexaysa ha noqotee haddayna xataa qumanayn dee waxa weeyaan madaxweynaha mas-uuliyaddiisa iyo ra-iisul wasaaraha gaar ahaan inay u kuur garaan sida arrintaasi loo hagaajin lahaa iyagoon xanaf siyaasadeed abuurayn oo aan lahayn hebelna ka tuura meesha hebelna keena aan lahayn waxa dhibta keenaya waxa weeye laba arrimood waxa weeye waxaan federaalka lagu leeyahay oon madax goboladu hayna fahamsanayn wuxuu yahay horta waa kow iyo dowlad dhexe oo u hanqabtaagaysa inay iyadu doonto inay doorashooyinka gobolada iyadu maamulato si iyadu hay u soo noqoto xunufta iyo nuxurka cudurku waa halkaas weeyaan haddiise hay jiri lahayd qaran soomaaliyeed oo leh guddi runtii madax bannaan oon musuq maasuq ku iman oo doorashooyinka gobolada iyo ka- qarankaba ka shaqeeya oo awoodeedii leh waxani maanta may dhaceen hurguftani waxay ka socotaa waxa weeyaan doorasho ayaa ku soo socota cabdiweli gaas oo puntland ee gobertor gobernatora ka ah mid baa ku soo socota shariif xasan oo jooga baydhabo mid baa ku soo socota axmed madoob oo je- jooga eh, kismaayo dowladda dhexe waxay doonaysaa inay waxa intay dhex gasho ka soo saarto kuway doonayso iyadu iyakuna dee nafta hayso way la dagaalamayaan markaa qaran soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed xurguftani maaha waa shakhsiyaad iyo dana gaaraa laga wada wataa marka haddii madaxweyne la sheeganayo oo maamul ummadeed la sheeganayo siday odayadii horeba sheegeen waxaa la samayn lahaa waxaan oo dhan wax ka sarreeya oo madax bannaan oo iimaan leh oo culamo soomaaliyeed leh oo eh, dad waxgarad oo soomaaliyeed leh dad dhaqanka si wanaagsan u garanayo oon siyaasiyiin ahayn ayaa la odhan lahaa ka soo taliya laakiinse mid walba waxay doonayaan inay gacan ku rimis uga dhigtaan marka waxa weeye nasiib darro ayay noqon doontaa iyadoo la leeyahay gobolkii eh, geeska africa ayaa wax isku darsanaya oon qorshihiisa soomaali hayna qayb ku lahayn runtii eh, iyadoo waxaa la wado inaynu inaku xaafadihii hoose iyo gobollo hoose iyo wax isku xagxaganayno danteennii hore ina dhaaftay waxa ay noqon doontaa wax yar marka laga fikiro waxaa imika ina dhaafi doona haddaan arrintan laga toosinayno ummaddu ka toosin walaa aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiinba sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen iyadoo weliba qaarkiin ay gadaal nagaga soo biireen kadib markii khadka telefoonku uu noo suurtogeli waayey mas-uuliyiin hore ee qorshaha noogu jiray inay barnaamijka ka qayb galaan dhammaantood mahadsantiin aad baa umaadsanta adigaa mudan adaa mudan walaashay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa waxaa barnaamijka ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada kismaayo inkasta oo markii uu qayb ahaan barnaamijka ka qayb qaatay uu telefoonku ka go'ay iyo ugaas maxamed weli oo ka mida madax dhaqameedyada ku lugtala siyaasadda soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho xuseen xasan sooyaan oo isna ah siyaasi ku sugan magaalada nairobi wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dibidhiska dowladda federaalka ah ee soomaaliya injineer saadiq cabdi cabdilaahi iyo brofeser cabdi ismaaciil samatar oo labadooduba ay ku sugan yihiin gobolka minnesota ee dalkan maraykanka inta aynu dhegaystayaal mar kale barnaamijkan oo kale a ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidla nuur oo ay nala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka maleesiya oo ka mida dalalka islaamka ee qaaradda eshiya ayaa shaaca ka qaaday inay aad u yareeyeen saboolnimadii taasi oo keentay in dalkaasi uu si weyn u soo jiito indhaha caalamka si wax looga ogaado horumarka dhaqaale ee ay hirgeliyeen madaxa sanduuqa lacagta adduunka christiin lagard ayaa hore u sheegtay inay la dhacsan tahay hannaanka dhaqaale ee dalkaasi muslimka ah ee maleeshiya What I found most impressive is uh, two things. Number one, the fact that there is a combination of the short term objectives and a much longer term vision with clear identification of those sectors.
waxaan aad ula dhacay laba arrimood waa tan koowaade waxaa jirta himilo ku aadan ujeedooyinka dhaqaale iyo mustaqbalka dhow oo ay wehliyaan ujeedooyinka mustaqbalka dheer waxaana aaminsanahay in mudnaanta la siiyo horumarinta dhismo hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale qodobka labaad ayaa ah in siyaasadda dhaqaaluhu ay qayb ka yihiin dhinacyo kala duwan oo isugu jira shirkadaha gaarka iyo kuwa dowladda taasoo yareynaysa ku tiirsanaanta waxyaabaha dibadda laga keeno islamarkaana dhiirigelinaysa maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha guushan dhinaca dhaqaalaha ah ee dalka maleeshiya ayaa ku timid iskaashi ay yeesheen shacabka iyo dowladda dalkaasi sida uu faahfaahinayo doctor shaafici shariif maxamed maleeshiya arrintaasi waa ay ku dhawaaqday waxa ayna usoo martay tilaabo dheer inay arrintan samayso maleeshiya marka la fiiriyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii iyo kun sagaal boqol sideetankii heerka saboolnimada waxa ay gaarsiisaneed ilaa boqolkiiba konton marka maantana waxaad moodaa in ay ka guul gaareen hadafkii ay samaysteen ee ahaa inay dabar gooyaan waxa loo yaqaano saboolnimada mar aan akrinayay saxaafadda gudaha world bank mas-uul ka socda waxa uu sheegay in malaysia waktigii ay hadafka samaysatay nigeria ay isku mid ahaayeen nigeriana weli aysan gaarin hadafkii ahaa inay baabi'iso saboolnimada halka malaysia ay ku guulaysatay dowladda iyo dadka gacnaha ayay isqabsadeen dadka malaysia ama dowladda waxa ay samaysay istaraatiijiya toos ah waxaa la bilaabay in la caawiyo dadka aan taagta daran ama aan waxba haysanin dowladda waxa ay la kaashatay shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha maleeshiya ayaa horumarka dhaqaale ku tallaabsatay iyadoo oo aan ka tegin hannaanka dhaqaale ee islaamiga ah waxaanay si aada ula dagaalameen musuq maasuqa sida uu faahfaahinayo axmed khayr sheekh abuukar oo ah aqoon-yahan ku nool maamulka hong kong ee dalka china malaysia waxay ka mid tahay wadamada dhaqaalaheedu aadka u kobcayo wadamada waxay ka mid yihiin dhaqaalahooda aadka u kobcaya malaysia waxay ka mid tahay dalalka aadka u horumaray markii islaamka loo fiiriyo iyo markii xataa loo eego qaaradda ay ku taalo asia loo eego waxay leedahay goroomo goroomo aad u busy u ah dunida markii loo fiiriyo nambaro fiican kasoo gelayo waxay leedahay maxaa la yidhaha dekada aad u fara waaweyn oo yacni mashquul ah dekadaheedana waxaa lagu qiyaasaa inay kamid yihiin labaatanka dekad ee dunida ugu waaweyn ayayayay ka mid tahay goroomadeedana sidoo kale sidaan kuu sheegay aad bay busy u yihiin oo waxaa xataa lagu qiyaasaa inay every minute inay hal diyaarad doosho yani saacad daqiiqad kasta inay hal diyaarad doosho ayaa lagu qiyaasaa marka waa wadan maaragtay aad iyo aad u horumaray wadamadan oo islaamkan uu ku faanay ay ka mid tahay malaysia waxyaaba badan ayaa looga dayan karaa waxaa looga dayan karaa diinta ayaa looga dayan karaa waxaa looga dayan karaa dhaqaalahooda dhaqaalahooda siday u kobciyeen iyo siday wax uga bedeleen malaysia waagi hore dhaqaalahooda wuxuu waagii hore taarikhyan waxay dhaqaalahooda ahaan jiray waxaa home oil and gas loo yaqaano basay ka ganacsan jireen haddana heer waxay marayaan inay electronic iyo iyo gawaari hadda ay sameeyaan oo yani waxba sii kobciyeen sidoo kale waxay aad iyo aad ula dagaalamaan musuq maasuqa oo waxaa lagu tilmaamaa inay maaragtay si deg dega dhaqa maaragtay musuq maasuqa heerkay ka joogeen iyo heerkay hadda ka marayaan maxaa la yihahdaa ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo maaragtay iska ilaaliyaan musuq maasuqa sanadkii laba kun iyo sagaalkii boqolkiiba konton iyo afar ayaa ahaa maxaa la yirahdaa maxaa la yuu ahaa yaa la dagaalamaya musuq maasuqa two thousand nine ilaa two thousand fourteenki inta udhexeysay boqolkiiba toddobaatan iyo sideed bay gaarsiiyeen inay la dagaalamaan maaragtay corruptionka marka corruptionkuna waxa badanaa dhaqaalaha lumiyo weeye corruptionka ay la dagaalayeen wuxuu u sahlay in maaragtay dhaqaalahooda kor u kaco
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadana noola socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaada amaba amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington waxaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa sidaa iyo jimco wanaagsan idaacaddii galabnimona waa naga intaa
VOA News.